kusoo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ugu hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geystay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ah ee mareykanka ee u s a barnaamijkan waxaa isku soo dubariday xasanka iyo anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinaya ee ku soo dhowaada barnaamijkan oo dhammaystiran mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay xoojinta dalagga nidaamyada korsashada dalagyada ee kala duwan ciidda iyo maareynta biyaha iyo wadaagga aqoonta iyo xoojinta joogtada ah tani waa muhiim maxaa yeelay kala duwanaanshaha dalagyada waxay hagaajin karayaan u adkaysi siyaabo kala duwan sida abuurista awoodda lagu xakameynayo dilaaca cayayaanka qoyaanka isu gudbinta cudurada ka hortaga waxsoo saarka dalagga saameynta kala duwanaanshaha cimilada iyo sidoo kale dhacdooyinka ba-an iyo kordhinta dakhliga qoyska soomaaliya gudaheeda ma jirin wax kala duwanaansho ah oo ka fogalayda haruurka oo ah isha ugu weyn ee sugnaanta cuntada iyo sidoo kale badarka ugu badan ee la cuno heer qoys vaw iyo dowladdu waa garwaaqsadeen farqigaasi waxayna ka shaqaynayaan sidii kor loogu qaadi lahaa dalagyada kale iyadoo loo sii dulqaadan doono abaarta iyo sidoo kale qudradda fiican ee nafaqada leh beddelka digirta abaaraha soo noqnoqda awgeed oo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku adkaatay beeraleyda in ay ku tiirsanaadaan galleyda oo ah isha ugu weyn ee sugnaanta cuntada sidan awgeed waxaa loo baahan yahay in la kala geeyo saldhigyada amniga cuntooyinka ee dalka iyadoo la dhiirigelinayo beeraleyda in ay soo saaraan dalagyo yayar oo haruura sida haruurka masago kuwaasoo u dulqaadan kara xaaladaha abaaraha xulashada iyo adeegsiga noocyo hagaagsan iniyada iyo sidoo kale agabka kale ee taranka dhaqankani waxaa loola jeedaa xulashada iyo sidoo kale adeegsiga noocyada ama hidda abuurka si kor loogu qaado ama dalagyada loo kala saaro oo lagu tiirsanaado arrimo badan oo saameeya wax soo saarka dalagyada sidaa daraaddeed waxa ay kordhiyeen dulqaadka arrimahaasi oo kale si loola macaamilo culayska cimilada sida biyayaraanta ama xaddaafka heerkulka sare iyo sidoo kale dhibaatooyinka jira ee ay keenaan dhacdooyinka cimilada noocyo badan ayaa la xushay ama hidda ahaan loo hagaajiyey iyadoo la kordhinayo adkaysiga jirhaaneed ama iyadoo hore loo horumarinayo noocyo u ogolaanaya jadwalka kalluunka in la hagaajiyo si loola qabsado xaaladaha xilliyada aan fiicneen maamulka carrada iyo nadaafadda goobta haysashada carro nadiifa oo ka dhanaa cayayaanka cayayaanka cudurrada iyo sidoo kale haramaha ayaa muhiim u ah dalagga caafimaadka qaba nadiifinta dhirta bacriminta carrada beerla-aanta iyo weliba ka saarista haraaga dalagga jiran ama cayayaan ayaa muhiim u ah korarka wax soo saarka gubashada haraaga dalagyada duurka ayaana caafimaad qabin maadaama ay faragelin ku yeelato nolosha microorganism kaas oo isna yareynaya geedi socodka bacriminta iyadoo loo rogayo laguna caawinayo burburka digada dabiicigahi tani waa cunsur weyn oo yareynaya xasilinta kaarboonka carrada dhoobada leh laga yaabe iyadoo la yareynaya xasilinta kaarboon ku dhex jira isku darka yaryar sidaasina ay u horseedayso carra degdeg ah oo orgaaniga waxaa lagu qeexaa in ay tahay tiknolojiyadda xilliga soo bixitaanka dalaga ugu yaraan boqolkiiba soddon oogada carrada ah ayaa daboosha haraaga dabiicigahi ee dalagii hore haraaga dalaga waxaa loo adeegsadaa ilaalinta carrada iyo sidoo kale biyaha waxaa sidoo kale ka mid ah wax soo saarka carrada ee xoolaha iyo quudinta xoolaha waxaana muhiim ay u yihiin dhismayaasha yaryar ee dayactirka kaydka nafaqada ee carrada maaraynta biyaha saameynta ugu weyn ee isbeddelka cimilada iyo beeraha iyo habnooleedyada reer meyga ayaa la filayaa in ay dhalato isbeddelada ku yimaada wareegga biyaha kala duwanaanshaha roobka iyo sidoo kale korarka soo noqnoqoshada dhacdooyinka cimilada ee daran oo ay ku jiraan abaaraha iyo daadadka oo ay weeliso dardargelinta wareegga biyaha ee ay sababtay qulqulka hawada ee sii kordhay ayaana saameyn ku yeelan doona qayb kasta oo ka mid ah nidaamka deegaanka ee beeraha bulshada iyo kaabayaasha jirka sababtaas awgeed xaaladaha la qaybsiga ee isbeddelka cimilada ee qeybaha beeraha waa in ay ku eegaan jawaabaha ka imaan kara muraayadaha biyaha qaar badan oo ka mid ah howlaha horumarinta ee lagu hagaajinayo xaaladaha dhaqandhaqaale ee meyga ayaa saameyn togan ku yeelan doona la qaybsiga isbeddelka cimilada maadaama ay yaraanayaan oo nuglaanta bulshada maxalligahi ee naxdinta iyo kordhinta u adkaysigooda si kastaba ha noqotee barnaamijyada cusub waa in ay noqdaan kuwo istaraatiijiyadda isbeddelka cimilada waa in ay si nidaamsan loo qiimeeyaa si looga fogaado in si xun loo maareeyo loona koriyo xagga barnaamijyada horumarinta intaasi waxaa sii dheer ficilada la qaybsiga isbedelada cimilada ee gaarka ah waxay u baahan doonaa in la qaabeeyo oo lagu daro barnaamijyada horumarinta dhammaan dadaaladan la qaybsiga waxa ay u baahan yihiin in ay ka qayb galaan qaybo badan si loo guulaysto iyadoo la ogyahay in dhaqamada beeraha ee aadka u xoogan ee leh awoodda yaraynta isbeddelka cimilada ee ay isticmaalaan nooc ka mid ah waraabka waxaa jira baaxad loogu talagalay falalka yareynta ee looga hadlayo sida biyaha loogu maareeyo beeraha helitaanka waraabku waxa ay keenayaan qaabab lagu beero dalag dheeri ah waana mid ka mid ahi istaraatiijiyooyinka ugu wax oolka badan oo kor loogu qaadayo wax soo saarka si kastaba ha noqotee beeralayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay isticmaalaan habab waraabineed oo maxalli a tusaale ahaan tubbo ama waraab dhul hoostiisa oo leh waxqabad heer sare ah oo ah boqolkiiba toddobaatan ilaa boqolkiiba sagaashan maadaama oogada iyo qulqulqa qotada dheer loo yareeyo khayraadka beeralayda sidoo kale waxay isticmaali karaan tiknolojiyadda dhaqanka biyaha tusaale ahaan hydrobics oo leh waxtarka isticmaalka biyaha oo aada u sarreysa tiknolojiyadda aadka u adag sida waraabinta faleebada waa inaysan ka mid noqon barnaamijyada gargaarka muddada gaaban laakiin waa in lagu dejiyaa barnaamijyo horumarineed oo muddo dheer ah si loo hubiyo in taageero farsamo oo ku habboon laga bixiyey xagga maaraynta dalaga iyo sidoo kale horumarinta silsiladaha sahayda dayactirka iyo dheeraadka goosgoosyada biyaha roobku waa farsamo loo isticmaalo ururinta iyo sidoo kale kaydinta biyaha roobka waxaana jira saddex qaab oo biyaha roobka loogu gurto marka lagu guda jiro goosashada biyaha roob ururinta roobka dusha sare halka ay ku dhacdo oo lagu keediyo ciidda wadaagista aqoonta faham wanaagsan oo ku saabsan silsiladda qiimaha oo dhan min wax soo saar ilaa suuq ayaa hubaal ka dhigaysa in beeraha ay ka baxsan tahay oo keliya hab lagu hagaajinayo sugnaanta cuntada si ay u noqoto aalad lagu xoojiyo dhaqaalaha shaqaalaha fidintu waxay sidoo kale ay dhiirigelin karayaan nuucyo bislaaday goor hore iyagoo ku muujinaya muhiimadda ay leedahay beeralayda beeraha qorshayaashaasi oo muujinaya booyadda dhallaanka iyo waxyaalo kale mishiinka waara helitaanka mashiinno ku habboon si loo fuliyo hababka maaraynta dalagga helitaanka mashiinno ku habboon si loo fuliyo hababka maaraynta dalagga ee waara ayaa kordhinaya wax soo saarka unu kasta oo dhula waxaa kaloo ay kordhinayaan waxtarka howlaha kala duwan ee wax soo saarka iyo soo saarista iyo daabulka wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan dhuxusha iyo sidoo kale saliidda tusaalooyin qaar oo ku habboon isticmaalka mashiinada beeraha ee wax soo saarka dalaga ayaana ku taxan adeegsiga cagafyo yaryar samaynta marino yar oo ka gudbaya garoonka dhexdiisa islamarkaana yareynaya saacadaha shaqada marka lagu daro beeraha dhowrista yareynta qiiqa kaarboonku uu sii daayo yareynta carqaladaynta carrada iyo sidoo kale yareynta nabadguurka iyo xaalafka ku dhaca nidaamyada dalaga beeraha ku salaysan falashada cagaf-cagafku waa howlgalka keliya ee tamarta cunaya soo saarka dalaga ku shaqaysiinta xaqiiqda ayaa ah sababta ugu weyn ee beeraley badan ay ugu baahan yihiin awood sare cagaf-cagafyada naftooda shidaalka ku shaqeeya beeraha dhowrista ayaana ah mid aada u dabacsan oo ku filan arrinta dhaqan dhaqaale ee beeraleyda yaryar iyo sidoo kale howlaha beeraha ee baaxadda weyn carqaladaynta carrada ugu yar waxaa lagu gaari karaa iyada oo loo qodayo kuwo wax lagu shubo ama kuwa si toosay u sameeya mashiinada si gaar ahayna loo soo saaray kuwaas oo loogu talagalay in lagu waraabiyo dhowrista beerta mashiinada beeraleyda ee makiinada waxaa isku bedelaysaa qalab qalab u baahan xoog jidis ka yar kana jeejeexaya taas oo micnaheedu waa in cagafcagafyada yar ay ku jiraan cagafcagafyo la isticmaali karayo shidaal yarna cunaya wakhtiga shaqada waa uu yaraadaa markaaad isticmaalayso cagaf-cagaf inkastoo ay muhiim tahay inaad isticmaasho kuwa cunaya shidaalka aadka u yar qaabka wax lagu qodayo oo ah mid sax ah iyo inuu qofka uu la yimaado dhiirogelin weyn ayaa waxay kaa caawinaysaa inaad maarayso maaliyadda ku baxaya beertaada haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahan waxaa barnaamijkan ka qaybgalaya abuukar ibraahim maxamed oo ah martiga koowaad ee barnaamijkan islamarkaana bartay cilmiga beeraha waxaana weydiinay su-aashan waa maxay xoojinta dalaga
xoojinta dalaga wax badan waxay noqon kartaa waxaa ka mid ah in iyadoo ay ku xiran tahay hoshiimadii wax la isticmaalo xoojinta dalaggu waa qaabka beeraleyda loo tayeeyo oona la isticmaalo fertilizerada iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo cayaadilada in la isticmaalo maxay yihiin noocyada qaar ee xoojinta dalaga xoojinta dalagyada waa sida hadda kuu sheegay in la isticmaalo kushiima in la isticmaalo in carrada aad ku beeraysid inaad qof inuu ogaado sida hadda oo type of soilka camal qof haddii meel oo aan fiicnayn ama carradeed u xun tahay hadduu isticmaalo dalaga xoojin meesh kama sugaayo beeraleyda ma u qaadan karaan xoojinta dalaga habka beeraha oo caqli badan dalagyada waxay ku xiran tahay dalag markii la yidhaaha dalagyada adoo ku hadaftaas dooranayo nooc badanaa jiro oo dalag ah oo maxaa ku yidhaahdaa oo dalaga lagu xuu waxaa kamid ah sida kudaarta iyo cash cropka iyo gelida la yidhaha subtexka iyo waxaa kamid wa waxaa badanayo wax soo saarkaa badanayo beeraleyda waxaa tala ahaan a la siinayaa in la saboosagaleeyo la taageero la wacigeliyo noocyada kala duwan xataa la baro oo iyo in la in assessment lagu sameeyo oo dadka beeraley la maalageliyo oo la dhiirigeliyo si fiican oo kaboonta in la dhiirigeliyo ha si wax soo saarkooda kor oo usoo qaado si fiican si fiican ha mid heerkooda oo dadka dhan waxa waaye isku daysanayaan wax soo saarka duus oo uu bato waa dadkii beeraley dhan waa xubin tacbay galaan ilaa hadda waxaad arkaysaa dadka wacyigelin haystaan dadka qaar waxa waaye dadkii beer waxay waxaad arkaysaa oo labaatan hectar uu leeyahay marka macdo magaaladu ka joogaa marka dadka dad badanaa jiro beeraley ah oo beerahooda xataa aysan tabcanayn oo weliba aan isu badan yahay kuwan oo waraabka ah dhulka waraabka ah badanaa waan dad oo masaakiin waaye ma tabcadaan dadkaas camal waxay u baahan la dhiirigeliyo oo aan la maaligeliyo u baahan yihiin oo lagu taageero
macnahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka usaid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub ejo wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii maanta ku saabsanaa xoojinta dalaga iyo nidaamyada korsashada dalagyada ee kala duwan ciidda iyo maaraynta biyaha iyo wadaagga aqoonta iyo xoojinta jagada intaaynu barnaamijkan kiisciga kulmi doono nabadgelyo